الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا بارا علينا bal casharka kala hortay dhowrkii bayda ee aynu shalay soo maray in yar baan ku yar laabmayaan waayo waktiga aada u celiilahayo maan dhame adigu hagaag maan yar sharxin waxaan markaa aynu casharka intii ka horreysay ahayd xagga mursalka xukunkiisa waxaanu inoo sheegay horta bal fuqaha badan oo dee imaam malik iyo nucmaan iyo asxaabtood iyo bal axmedna isna waa riwaayo kale iyo ay kaba mid yihiin inay ku xujaystaan oo macnaa waxa weeye xadiiskii haddii uu wax loo daciifiyo oon irsaal ka ahayn aanu lahayne shuruuddii kale laga hele lagu aqbali lahaa laakiin uu mursal yahay dee munqadic inqidaacada kaliya waxaa kalaba mid dhigaane inay ku tagaan inuu qawi yahay oo la aqbalayo o la xujaysanayo kollay muxadisiintii waa si guud bal iyagu way celiyaan oo waxay u celiyaan dee shardi shuruuddii qabuulka maqan oo sanadkii ma xidhiidhin ruuxana lama hubo inuu saxaabi yahay cid kaluu noqon karaa ciddaa kale daciif bay noqon kartaa bal markaa intaas baa aynu soo aragnay markaa sheekhu wuxuu taa raaciyey umuuro mursalkii keenaya in la aqbalo kollay waxyaalahaasna asal waxa u ah imaam shaafici kalaamkiisa kitaabkiisan risaala masalada markii uu baxsinayo ama guud ahaan uu kagaba hadlay hadalaad u dheero ee umuurahan kuba tacalluqsanaa taa horta wuxuu yidhi bal sheekhu beytka hore laakiin idaa saxa lanaa makhraju idaadu waxaa ku sugan isaaba ka hadleen hadduu inoo ansaxo lanaadu waa haddaan ahla xadiiskanay ama dadkii lahaa waan celinaynaa ma aqbalayno makhrajuhu meeshii uu ka soo baxay makaan bixitaankiisa macnaa waxa dee itisaalkiisiyabaynu inoo caddaaday inuu meesha jiro oo uu xadiis asal la yahay saa uu taasi inoogu sugnaanayaano maxay tahay waa bimusnadin xadiis musnada oo macnihan uu isagu leeyahay ku soo arooray macnaa waa xadiis kalaan helay xadiisku waaba musnad ama saxiix ha noqdo ama daciif ha noqdo ama xasan haba noqdo ee dacfi khaasatan dacfigii ka mid jiray ah oo ku yimi macnahan mursalku uu ku yimi marka waxaa inoo cad xadiiskana asal inuu leeyahay ayaa inoo sugnaatay waa xadiis buu noqonayaan aqbalo xujuu noqonayaan aw mursalin amase mursal oo tanna ay tahay xadiis mursalaan haysanay waxa yimi oo macnihiisii uun ku yimi xadiis labaad oo isaguna mursal ah laakiin kaa qeyd bay ku qeydeenoo yukhrijhu uu warinayo soo saarayo oo uu irsaaliyey weeye taabici baan haynaa xadiiskan rafciyey waa xadiis labaad oo nin kaloo taabiciy uu irsaaliyey isaguna oo uu rafciyey oo laakiin ninkaas wiyay man shaksi uu soo saaray oo uu soo saarayo laysa aan ahayn yarwi mid warinaya can rijaali lwali macnaa waa can rijaali lmursali lwal mursalkii hore raggiisii oo taa macnaheedu waxa weeye kollay dee cibaaradii nadmigu keenay weeye taniye ninkan labaad ee aynu xadiidkiisii xadiidkan kale uu inoogu soo biiree mursalka isna uu mursalka yahay ee taabicigihi sheekhyadan uu cilmiga ka qaatay ee dee inay xadiidkan maanta muu sheegin sheekhiisiya laakiin waa nin in axaadiis kaleba wariyo sheekhadiisa magacaabee dadkan uu ka qaatay cilmiga dadkii uu ninkii hore sheekhyadiisaa mursalkii hore ee aynu imika u doondoonaynay wax inoo xoogeeya ee aynu sii haysanay sheekhyadiisii uu isaguna ninkaa taabicigii uu wax ka warin jiray cid aan ahayn buu wax ka wariyaa maxay taa u leeyihiin oy taa u shardeeyaan dee hadduu ninkan iyo ninkan isku sheekhuun yihiin meeshii waxaa muuqata mursal keliya inuu iyo laba mursal inaanay kala ahayn waa meel keliyunbay ka wada rafcinayaan markaa itixaadkii labadoodii ay mid ahaayeen baa muuqata imika halkana waxaan leenahay waa laba xadiis baynu leenahay laba mursal oo kala duwan oo intay isku macno ku yimaadeen labadoodii mid kastaba gaar ahaan xujo uma ahayn markaan inuu asal waxaan jiro raad asal jiro ay noo sugnaatay ay noo caddaatay haddaba ninkan laakiin haddii markaynu tatabucno taabicigii hore ama sheekhyadiisii un xadiidkani dib ugu soo noqonayo bal markaa iyada kaasi waa xadiis keliya oo muxuu isxoogeynba waaba isagii keliya waa shay keliya unbuu noqonaya haddaba naqbalhu iyada waa jawaabtii idaada dee waana iskaba shecirbe taa waan aqbalaynaa bal intaa weeye intaynaan tafsiirka kala gaadhin baydkaa hore laakiin idaa saxa lana makhrajuhu bimusnadin aw mursalin yukhrijuhu min laysa tani waa tatimadiisii oo xadiisku markaa uu mursal yahay haddii xadiis kaloo musnad aanu helo ama xadiis kaloo mursala oo macnihiisii le mursalkuna dee aan lagu tirinayn mid keliya una isku yihin aan lagu tirinahayn inuu xadiiskii xoog geysanayo halkii uu daciifka ka ahaa ka tegayo oo xadiis xujoo la aqbalo uu noqonayo hadalka horeynu kitaabka ugu soo aragnay iyadoo inaan baabkeedii joogin welibana iyadu inoo ixaaleeyey kumaa bal xusuusan meel aynu ku soo maray ama beydkii sheegi karaa waxba dee baadhbaadh kitaabka waaye bal horta yaa xusuusan baan leeyahay halkii bal horta aynu ku soo maray waayo beydka naftiisa weeye isagoo weliba ixaaleeyey oo yihi waa iman doona haddana macnahan dee yaanu cibaarada nafteeda ahaaneen laakiin waa macnahan oo dhan ayaynu casharadii hore kitaabkuna wax badan maynaan soo socon ayaynu ku soo maray bal markaa walow cid xusuusani may jirta ama macnahan imaka yar xusuusan un meel ama beytka naftiisa adigu shaafici kollay muu sheegin mursalkuu sheegay kor horta meesha waa meeshaas cid bal beydkii xusuusana miyay jirtaa beydka soo qaban karta bal kitaabkaan eegnay in la raacdiyo in kale ama in lagu noqday in kale intaa faarax sheegay wuxuu leeyahy waa halkii daciifka kabmayey oo dee imakaa laga yaabaa in kitaabkii la rogrogayo laakiin cid imaka wax istixad ma jiro markaas oo kaley taasna waa iska yar nooc yar qalbi jab ah markii aynu daciifka soo maray oo halkii uu lahaa fain fain yuqal yuxtaju bidaciifi beytkaas oo daciifka miyaa la xujaysanaya waa kii markaa ibal sheegay haddii dee ruwaadiisu kuwa suolxisbiyo waxyaale lagu sifeeyey aduu wuxuu ka hadlay xadiiskii xasan ligayrihi noqonayay asalkiisu daciif ahaa duruqdii haddii waxa weeyaan tacadudo inuu ka mayo markaasuu taasuu xunadeer uga dhig uu leeyahay bal dee isagoo le waata halkaasba ay kabantoodka narkiibu la mid tahay alaa tara almursala xaysu asnaduu aw arsaluu kamaa yajiiu ictadada beyt saasuu soo dhigtay dee mursalkiibu markaa nadeer uga dhigtay maa arkeen mursalkii marka ay isnaadiyaan ama la isnaadiyo ama la irsaaliyo se iman doonta halka iman doontuu sheegayna halkan weeye inuu xoogoobayo markaa dee sidaa mursalkiiba u xoogoobay ayaa daciifkii kale waxa loo daciifiyey aanay irsaalaynee sow xifdiyo waxyaale ahay haddii min kayri wajhin yudkar lagu sheego uu kamaya taas bay haydee dee kolley kitaabka in sidaa loo dhamaao aada bay isaga fiican tahay bal markaa taasi iyadu waa inta hore ictiraad baa meeshii jira ictiraadka ciraaqi baa la yimi oo hadalkaa hore ibnu salaax baa lahaa ibnu salaax xagga uu hadalkiisu yahayna xadiiskii wuxuu kaba cabiray uun mursal kaleba uu ku haduu loo helo oo aanay isku sheekya uun ahayn labada nin ee la xadiiska wada raaficiyey labada nin xadiiska la raaficiyey uu xoogeysanayaa ama xujuu noqonayaa oo xadiidkii taas buu noqon uu kabmaya intaas bay ahayd ictiraadka markaa abyaadana waa ziyaado alfiyadii kuma sugna muqadimadii ictiraadka uu la yimi ibnu salaaxna waxa weeye hadalkan wuxuu isagu xaggiisa kala yimi maaha shaafici buu kasoo qaatay san waxyaalahan keena mursalku bal markii hore daciifaba ahaadee inuu intuu xoogeysmo kabma oo uu xujo noqdo markaa dee shaaficigii uu hadalkiisa soo qaatay isagu halkan uu yidhi mursalka haddaynu hellaba waa xoogoobaya saamuu oo dhan ee mursalku uu qaydnaa uu isagu sheegay oo wuxuu ku qayday umuuro dhowr ah umuuraha uu ku qayday waa maxay horta ninkan xadiiska irasaalinaya waa hadda waa mursalkan xoogoobayaba weeye aynu hayno xadiiska mursalkee ka mid kara ninka mursalkaas ninkan irsaaliye raawigiisiiee taabicigii waa inuu taabici weeyahay waayo hadalka ibnu salaax tacriifkii hore mashhuurkaay oo ah inuu dee waxa weeyaan marfuucu taabicin cala almashhuuri mursalun taabici kastaba tiibuu iskaga socday laakiin shaafici hadalkiisa waa qaydna hadda saan shalay soo sheegnay maha shaaficinu mursalka ku qaydaya taabiciga weyn ee waa ka kabmaya ayuu kaa ku qaydayaa markaa taabici weyn buu ku qayday taasi waa mid weliba wuxuu ku qaydayna ninka had iyo goor markuu dadkan uu tuurayo ama uu ridayo uu sheeguu magacaabo nin daciif oo laga tag riwaayadiisa la naca iyo ma majhuuliya ma magacaabaya dad siqaada ayuu magacaabaya taasna wuu ku qayday waxaa kaluu ku qayday ninkani nin xifdila inuu yahay oo markau dadka xufaada axaadiis la wariyo had iyo goor waafaqayo hadduu wax khilaafana lafdi alfaadoodii kamida oo aan xadiidka macnihiisu wax isku bedelmayn uu nuqsaamiyey uu noqday ziyaadaad nin la yimaado had iyo goor la yidhaaho waa shuduud lagu tiriyo nin aan ahayn intaasuu ku qayday dee maxaad ugu qaydi weyday buu leeya ibnu salaaxo maad intaa adna raaci sidoo hadalku taa weeye walow isagaba wax dhaafay ciraaqi wax dhaafay uu jiruu sharaxa kuba sheegay matni ahaanna aanu ku sheegin qolooyinkii kitaabka ka akristay asxaabtiisana ahaa barhkoodna ay nadmi ahaan halkan ay raaciyeen oo markaa muxuu ihi qultu waxaan idhi asheikhu waa sheekhii inuu salaax lam yufasil masaladan mursalkan kabmaya muu kala qaadin wixii dee taabici kor yeelaba waa meeshii inuu kabmaya ayuu ka dhigay washaaficiyu shaaficigii hadalkiisa uu ka soo qaatay hadalkan ama masaladanba isaga asalka u ahaa qayada waa qayday bilkibaari bimursali kibaari taabiciin taabiciinta raggooda waaweyn mursalkoodiibuu ku qayday dee kibaartuna waa ti aan shalay soo tacriifinay waa qaydtaasi waman rawaa halkanay inoogu cadfantee wa biman rawaa markaa dhaho waxaa kaluu ku qayday cidda warisa canisiqaati dadka lagu kalsoonye abadan kollay taa wasankaa iyo nadmigaa ku keenee macnaa waxa weeye waa ruuxa isagu bal ciddii uu riday marka uu magacaabo ruux majhuula iyo mid la naco riwaayadiisa aan magacaabayn hadiyo goor dee sheekhadiisiibaa dadka lagu kalsoon yahay ah waman iyadna waa misa waxaa kaluu ku qayday wa biman shaksi mursalkii idaa shaaraka markuu la wadaagsado ahlalxifdi dadkii xifdiga lahaa uu xadiis riwaayadii la wadaagsado waa nin dee markaa xifdilo waafaqahum waafaqaya oo siday ku wariyeen xadiiska ku warinaya haddama ha mursalkan ee waa guud ahaanba axaadiisiis wuxuu diidayaa nin dee sahwi badan kaflo badan oo had iyo goor isagoo dadkii dee la yaqaanay xifdiga lagu yaqaanay axaadiis la warinaya la wadaagsado lafti iyagu ay sheegeen uu isagu dhimo oo uu ka tago macno isbadbadayaana aanu jirin iyada dhibma loo kollay ixtiyaadkiisay taasi tilmaamaysa ee ziyaadaadkii waxaasuu diidaya bal taasba weeyo abyaaddu intaa weeye kollay ninkaan sheegayay ee lahaa waxbuu raaciyeyna oo xaafid shahiir oo burhaanudiin alxalabi la yidhaha ama sid ibnu calajani loo yaqaano talaamiiddii ciraaqi ahaa waayo sharaxna wuu ku sugan yahay hadalkaasi shaafici baa markuu labadaa hore sheegay oo kuwa dee u roona ayaa wuxuu sheegay ama se uu waafaqo saxaabadii rasuulka dee axad ka mida qowlkii oo hadduu haddaynaan wax kale u helin ee mursalkii uu nin saxaabiya fatwadii ama qowlkii ay isku mid noqdaan iyaduna xadiid inuu asal leeyay inoo tilmaamaysaa taas haddii taa la waayana dadkii ahlucilmiga intoodii badnayd fatwadooda oo intoodii badnayd baaba xadiiska ku tagtay madmuunkii ama macnihiisaasoo ku fatwootay iyaduna dee waa waxaan keenay dadka badankooda inay ugu fatwoodaan waa asal meesha jira bal taasna talabaad buu ahaayo markaasaa ibnulcajami isagoo taa nadminaya waxaanu leeyahy nusqadiisii kitaabka uu ku lahaa ayuu meeshu isila ama waxbuu ihmaariyey sheekhu ama waxbuu ka yartegay ama beyd ayuu dee abyaad raacinaye aw kana qawla waxidi min صaxbi khayr اlأnaami cajabi wacurbi aw kana fatwa julli ahli اlcilmi wa shaykhuna ahmalahu fi nadmi buu ka cabiray waa ciraaqi buu sheegaya sheekheeni xaggii nadmiga labada arrimood isagoo dee marka horeba ibnusalax lahaa maxaad uga tagtay ayuu isaguna kuwaa kaba tegay taasi waa casharkii hore fain yuqal falmusnad lmuctamadu faqul daliilaanii bihi yactabidu warasamuu munqadican can rajuli wafi lusuuli nactuhu bilmursali ama aladii arsalahu صaxaabi faxukmuhu lwaslu cala الsawaabi wasami bilmunqadici aladii saqad qabla aلصaxaabiyi bihi raawin faqad waqiila maa lam yatasil waqaala biannahu alaqrabu la isticmaala walmucdal saaqidu minhu snaani fasacidan wa minhu qismu saani xadfu nabiyi wasaxaabiyi maca wawaqfu matnihi calaa man tabica bal abyaad kale ma sii badna bari waxaan ka baqanayna wada gaari kara waay maanta ayo an yar degdegaya wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala fain yuqal haddii la yidhaaho abyaaddii imika aan ka soo baxnaa beytku inoogu xidhan yahay fain yuqal haddii la yidhaaho falmusnadu xadiidkan musnadka marka meeshii mursalkii musnad inoo xoogeynayo aan helo ee musnad la macnaan helo musnadka ayunbaabaa almuctamadu huwa almuctamadu kala ictimaadsan ee la cuskanayo oo ina dan lagama laha loomama baahno mursalkii haddii taa lama yidhaaho faqul waxaad tidhaahaa oo taa kaga jawaabtaan daliilaani huma waa musnadkii iyo mursalkii daliilaani laba daliil bay noqdeen oo waa laba daliil oo bihi mursalkii yactabidu mursalku marka ama waxa weeyaan mursalkii bihi bilmusnadi musnadkaas buu yactadidu ku xoogoobaya dee markuu xoogoobana daliil markuu noqdo musnadkuma markii hore daliil ahaa laba daliil bay noo noqonaysaayo haddii xadiis keliya xadiis fardiyo isagu keliya ay iskhilaafaanba iyagiibaaba rujxaantii yeelanaya taas ku jawaab oo waxa ay tani tahay ictiraad laleeyahay dee xadiiska kol hadduu musnad yahay baabka aan haysanaa isagun baan daliishanaynaa isagun baa xujo ah mursalkan ba muxuu la kamiya ama ha kamaamayanu kaminba umama baahnino dee daliilkii masalada waan haysanaa markaa loomama baahna ictiraad saasaa yimi markaa dee bal say ku jawaabeen kolley imaam nawowi aimo kale ayaa ah musnadku markii horeba daliil buu ahaa sax mursalkiina markii musnadkan aanu helay ee uu kamay ee uu adkaaday isaguna daliil kale ayuu noqday marka halkii daliil keliya aan ka haysanay imika masaladii laba daliilba aynu wada haysanaayo dee labadaa daliilna waxay keenayaanba hadhow haddii ay mucaarado iyo tacaarud ka yimaado daliil keliyaoo fardiya iyagii baa la ka badan oo lagu raajax yeelayaayo taasay faa'iidadu inoo noqonaysaayo meeshii laba daliil bay inoo soo wada noqdeen oo taas way kolli masaladna waxay ku binaysan tahay haddii musnadkaa hore uu saxiix yahay ama musnadkaasi xasan yahay markaa oo marka horeba uu sidiisa xujo uu ahaa xadiidkii mursalkaa ee macnihiisa ku yimi markuu isaguna isagu uu adkeeyo xoogeeyo ee uu daliil xujo noqdo laba xujaan meesha wada haysanaya laakiin hadduu marka horeba xadiiskaas musnadkii daciifa isna waa kaba daciifkiisu ulxifsi iyo inqidaac iyo waxyaale iyo wax saasay isba kaba yimin kaasoo kale gooni ahaantiisa xujo umuu ahayn mursalkuna gooni ahaantiisa xujo uma ahayn laakiin saynu halkii daciifka ama xasan likayreba kusoo maray musnadkiina mursalkan baa kabay oo kabaya oo wuxuu noqday markaa xasan bikayri inoo joogaya xujuu noqday musnadkana mursalkiibuu isaguna kabay oo wixii aan ka baqanaynay dee bal markay xaggan itisaal la-aanta uga imanaya meeshii ka baxo xadiiskii asal buu leeyahy oo markaa labadoodiba iyadoonay mid kastaaba gooni ahaantii xujo ku ahayn marka isu tagaan bay mid kastaaba uu xujo noqonayaayo majmuucoodii baa xujo noqday oo iyada haddii taa la yidhaaho su-aashu waa meesha way ka baxaysaa waana kolley xaafid maxajar iyana meel dee isaga hadalkii walow ugu horeeyey saaxibulmaxsuul ama fakhrudiin araasi bal markaa haddii uu musnadkani uu asalkiisu uu yahay saa kaa daciifkii aan kamid jiray xasan bikayri martabadii gaari jiray haddii wax loo helo dee marka horeba isagu gaar ahaantiisa xujo uma ahayne mursalkiina wuu kabaya isaguna mursalkiibuu kabaya labadoodii baa markaas inoo noqonaya xujadaasoo markaa hadalkan ictiraad ma jiro haddii laakiin uu xasana ama uu markaa saxiix ahaana matiga jawaabta noo taala ayay jawaabta noqonaysaa intaa fa in yuqal haddii la yidhaaho falmusnadu xadiidkan musnadka ah ayaa almuctamadu huwa almuctamadu ka la ictimaadsanayaba ah walaa xaajata le markaa binaa ila lmursal wax baahi oon u qabnaa mursalkiiba maba jiro markaa waxaan nidhaahna u kabmay iyo waasan iyo dee looga baahnaa faqul waxaad tidhaahaa daliilaani labadoodii musnadkii iyo mursalkii laba daliil weeye oo markaa almursalu mursalkii bihi bilmusnadi musnadkiibuu yactadidu ku xoogoobo daliil kaluu noqdo markaasay laba daliil saa ku noqdeen waxay muuqanaysaana halkaa faa'iidada ay leeyihiin marka tacaarud yimaado warasamuu munqadican can rajuli wafi lusuuli nactuhu bilmursali wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala warasamuu way magacaabeen can rajulin bal mafcuulkii hore halkaasaan ka dhigayaa waa qowlahum qowlkoodii ay odhanayeen sanad dhexdii can rajulin taa waxay ku magacaabeen munqadican munqadic bay ku magacaabeen oo markaa munqadicanna mafcuulkii labaad uu noqdo can rajulin oo dee aan qowl iskaba soo qadaranin qowlahum can rajulinna inuu noqdo mafcuulkii hore oo kaasay ku magacaabeen horta wa fi lusuuli kutubta usuushana waxaa kuba sugan nactuhu magacowgiisa kaa can rajulin lagu magacaabo ee lagu sifeeyo bilmursali mursal lagu sifeeyo taas baa kuba sugan muxuu halkana sheekhu inoo sheegayaa waa masalo kaloo laakiin ku xidhan uun xaggiiyo magac ahaan mursalkii mayaa qaybihiisa ka mid iyo kani mise maaha oo sanad asaaniidda ka mida haddii shaksi aan la magacaabin uu ku sugan yahay waana san dee kutubtii hore kusoo marnay noocii mubhamka la odhanayay oo meeshii waxaaba taalla can rajulin can shaykhin can imra'atin ama bal markaa ruuxa aan la magacaabin can ibni fulanin bal markaa can akhi fulanin cibaaro saasa ayuunbaaba dhacday laakiin waa sanadkii bay ku jirtaa oo xadiidka sanadkiisiibaa shaksi aan la magacaabin ku jira kaa maxaa la odhanaya ma munqadicba oo dayna ruuxii laynooma magacaabin meeshiina kol hadaynaan garanayn xadiiskan waa la celinayaa si munqadic baan u celinayn unbaabuu noqonaya mise waa mursalkan imakaan hayno labada teebaa la odhanaya mise de haddii ama mise wax saddexaad baaba jira marka wuxuu leeyahay way imaka rasamuude wuxuu kaba dhigay qowlkoodii badnaa walow dee uu markaa sharaxayo oo hadaladiisa ay kuba sugan yihiin waana culimadii xadiiska bacdigood weeyaan sida xaakim oo kale iyo ibnulqadaan iyo bayhaqi meela iyo bal markaa ayaa waxay xadiidkaa sanadkiisa uu ku jiro shaksi aan la magacaabin waxay yidhaaheen munqadic baa la odhanaya waa munqadic kaasi waa xaakim iyobaa saa yidhi ibnulqadaanna kitaabkiisa bayaan ulwaham waliyahaan buu kuba yidhi bayhaqina way kaba dhacday taasna isagoo sheekhiisan xaakim raacay taasaa la odhanaya waa munqadic baa la odhanaya markaa xadiiskaas sanadkiis waa munqadic hadda kolley wixii aynu soo dhiganay horena arrinkani waa ka duwanya labada qowlba waxaa kaluu sheekhu raaciyey kutubta usuulka barhkood waaba saa dee kitaabka alburhaan la yidhaaho xagga hoosuu taa dhigtay in waana kitaab maanta madbuuca imaamulxarameyn leeyiyo kutubta usuulka kuwooda ugu waaweynba kaba midoo laba mujalladoo buurbuuran buu ku madbacaysan yahay hadduu yahay dabcadii cabdulcadiim mudcini bal uu isagu taxliiqeeda ama dabdigeeda lahaa ee hore markaa hore hadee dabacadkiisa dambe hormahayo taa hore maan ogahayn haddaba bal kitaabka burhaan la yidhaaho ayaa maxaa imaamulxarameyn isaga iyo dee qolooyin kale oo sooliyiintiya inay yidhaaheenba xadiiskaasi waa mursal mursal ay yidhaaheen labada xaaluu inoo sheegay laakiin sheekhu qultuda intuu dee tani waa wixii uu kitaabku madminayo kuba sugnaaye shaarixu intuu xagga hoose qultu dhigtay ayaa wuxu uhi wa fii kalaami gayri waaxidi min ahli lxadiidi anahu muttasilun fii isnaadihi majhuulun in badanoo ahlu xadiiska ama mid wax ka badan bal dee suu meelay isagoo kaba cabiray taqiidkoo kale iyo ee waxani waxay khilaafsantu kaba cabiray akaru ahlilxadiid waxay qabaan bay khilaafsan tahay oo wuxuu leeyah waata waa halkan dhigtae xadiidka isaga can rajulin ay ku sugantahy kol haddaanay cidi dhicin munqadicna maaha mursalla maaha ee horta sanadku waa mutasile maxaa isnaadkiisa ku sugan majhuulkana waxay u wadaan mubham ruuxaan la sheegin magaciisiina xukumkii majhuulku iskaba yeelan bal waxa weye mubhamka ah ayaa adigu sanadkiisii ku sugan taas buuri anaka dee sii wada qolooyinkii culimada ahayo waxakaahu rashiid alcadaaru fi rugulari majmuuca can alakhariino sheekha uu bal rashiid alcadaar ku magacaabay kolley magaciisa yaxya bnu cali ayaa la yidhi abulxusein waana nin isaga dee waxoogaa kaba horeeyey oo balne dee mudduu kaba horeeyo lix boqol iyo labiyo lixankii ayuu dhintay kitaabkiisan algurar almajmuuca uu inoo soo dhigtayna kolley magaciisa oo dhami waxa weeyaan waa wuxuu ahaa fawaaid algurar almajmuuca laakiin waxaa mawduuciisu yahay axaadiista sanadkooda inqidaac ku sugan yahay ee muslim kitaabkiisa dhacay kuwa cadaynteed oo cunwaankiisaba ahaa gurar fawaaid lmajmuuca saasaa laftiga gurar fawaaid almajmuuca fi bayaani alaxaadiis almaqduucati fi saxiixi muslima taas oo taas bay ahayd waana mujalad kolley aan weyneyn ayaa kitaabku waa madbacaysan yahay waana taxqiiqsan yahay ee mujalad aan weyneyn ayuu ku madbacaysan yahay ama sheekhiisa calaayi kitaabkiisu jaamicu taxsiil kole waxay la tii waa kitaab aan u baahnaynba tacriif oo aada u mashhuura qolooyinkaasi maxay yidhahdeen dee waaafir ahlicilmi ma qabaan taas maxay qabaan inuu yahay sanadkiisu mutasiliya laakiin ruux mashhuula ama ruux mubhami uu ku sugay intaa weeye oo ninkaan sheegaya burhaanuddiin alxalabi oo kale ayaa wuxuu raaciya halka qultu lasaxu anahu mutasilu lakina fii isnaadihi man yujhalu warasamuu way magacaabeen qowlahum qowlkoodii can rajulin ay yidhaaheen munqadican bay ku magacaabeen wa fi lusuuli usuulkana waxaa kuba sugan waa kutubta usuulka bacdigood nactuhu sifayntiisa lagu sifeeye lagu magacaabo bilmursaliya laakiin labada qowlba maaha si muxadisiinta agtooda intooda badani ay qabeen ama aladii arsalahu saxaabi fa xukmuhu lwaslu cala sawaabi buli ama aladii kii arsalahu irsaariyey asaxaabiyu saxaabi uu irsaariyey fa xukmuhu kaa xukumkiisu alwaslu waa mawsuulnimo ee maaha inqidaacan iyo irsaalkan maaha arrintiisu cala sawaabi qowlka sawaabkan mubeydkana sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala saa taabiciintuba axaadiis aanay dee inay rasuulka ilaahay kamay maqlin ciddii la kulantay ee ka maqashayna waxa weeyaan dee inta badan way sheegaaye ay dee ay u dhacday inay iska tuuraan ay rasuulka ilaahay ay u kor yeelaan ayaa waxaa dhacday iyaduna asxaabta dhexdeeda saxaabigu xadiisu saxaabi kale kaba maqlay oonu rasuulka ilaahay kaba maqlin inaanu saxaabigii kala sheegin ee uu rasuulka ilaahay un u tiiriyo taas baa dhacda asxaabta rasuulkuna had iyo goor rasuulka lamay fadhiyahayn shaqooyin badan bay lahaayeen oo beerahoodii iyo tijaaradoodii iyo suuqyadoodii bay tegayeen in badan jihaado iyo khazawaad baa loo baxayay iyo saraayo rasuulka ilaahay ay ka hadhaan hawlo kale yeelanayeen guryahoodii bay joogeen markaa rasuulka ilaahay xadiiskiisan umay wada joogine laakiin dad bay ahaayeen dee cilmina ku dadaalaya dhammaantoodna wada runsheega oo dhexdooda wax kala wariyo oo horeynu kitaabka tajriidka ugu soo marnayba bal xataa cumar ibnu alkhadaab iyo nin kaloo ansaar aha in tanaawud ka dhexeeyo midba maalin uu rasuulka ilaahay u tegi jiray ka kalena reera uu u hari jiray maalintaa wixii la maqlay ama yimi oo dhanna habeenkii bay isula iman jireen oo isu sheegi jireen arrinkoodu taas waa haddaba markay taasi dhacday waa sida rasuulka wax kaga wariyaan dee kol ay sheegaana way jirtay in badan oo badan oonay sheegin waa sidadiina saxaabadu way jireen haddaba wuxuu leeyahay tii horeynu soo marree mursalkay tani la xukun maaha asxaabtu dhammaan waa wada cuduul ee waxaana riwaayadooda intooda badani ay tahay saxaabo kaley ka wariyaan taa horena cillada loo celinayo saxaabi la-aanta may ahayn dee ruuxan dhacan baa dhacay ayaanan la garanayn ma saxaabi ma mise waa taabici ixtimaalkaa jiray taabici hadduu noqdona madee nin siqaa mise waa daciif taasaa imanaysa laakiin tani tii ma jirto nin saxaabiya weeye saxaabadna dhammaan waa wada cuduul marka inagoo ka jaahil noqono cayntiisa iyo iyagoo aynu garan weyne iyo isagoon joogin iyo waa isla wada mid uun balbal markaa taas wa xataa suurada mubhamka hadduu imika ninkii taabiciga idhaahaa xadathanii rajulu min asaxaabati waa la aqbali jiray taas kol hadduu ninkii uu saxaabigaas yahay bal markaasna wuxuu leeyahay haddaba waa mawsuul taas weeye baydku dee kollayna ayn saxaabada yaryar oo dhan sida ibnu cabaas iyo amsaashi axaadiisa badan ay leeyihiin inteeda badani waxay noqonaysaa axaadiisa ay saxaabada kale ka wariyeen inay rasuulka toos uga waa maqal ama aladii kii arsalahu uu irsaaliyey asaxaabiyu saxaabigu uu irsaaliyey aynu sheegin saxaabigii kaleu kaba maqlay dee qaalibanna saxaabun bay kaba wariyaan walow taabiciinta wax yar ay ka wariyaan wax inoo dambeeya fa xukmuhu xukumkiisu kaa alwaslu mawsuulnimo weeye cala sawaabi qowlka sababka qowl cala sawaab wuxuu leeyahayba sheekh abu isxaaq istirayini laydhaa iyagay kasoo naqliyeen oo usuuli ah inuu isaga ku tegay guud ahaanba mursalka inaan la aqbalin sigayo malaa qolooyin kale intaa w almunqadacu walmucdalu munqadacii iyo mucdalkii ayuu mabxaskiisii kan yahay kolleyna waxaanu soo aragnay ibtisaalu sanadin xadiiska saxiixa iyo xasanka loo shardiyayo ibtisaalu sanad marka loo shardiyana loo shardiyana meeshaa laga ixtiraasayay wax kasta oon sanadkiisu aanu xidhiidhin oo markaa dee mursalkaan kala soo baxnay iyo munqadacan iyo mucdalkan aanayno waa waxyaalihii itisaalu sanadka marka aanu jirin meesha imanayay bal mursalkii waan soo baxnay mucallaquna isaguo xukum gaaruu lahaa horeynuu soo aragnay labadii kale ayuu isukii raaciyey wuxuu uhi sheekhu wasami magacow bilmunqadici munqadic ku magacow alladii kii saqada dhacay oo qablo saxaabiya saxaabiga hortii uu ka dhacay minhu bihi bihidu waa bimacnaa min oo waa minhu min sanadii sanadkiisa uu ka dhacay raawin raawi faqad oo keliya kaas ku magacow waqiila waxaa la yidhi waa tacriif labaad munqadicu ama huwa munqadicu ma sanadka ama xadiiska weeye lam yatasil aan xidhiidhin ama qabla saxaabi ha noqdo ama wax kale ha noqdee raawi ha dhaco wax ka badan ha dhace kii aan sanadkiisu xidhiidhinba munqadic baa la yidhaahaa buri wa qaala arif baa inoo taala dee haddaan istilaaxeennii hore dib ugu laabanee sheekhu inoo soo dhigtay wain yakun lisnayni naxwu lkazama famuslimun maca albukhaariyi humaa aan ku laabanno waxaan odhan layd imaka halkan waa bukhaari iyo muslim laakiin ariftani maanta arif tasniye maaha waa ariftii adugu bal qawaafida mudlaqa haleelaysay ama ay aliful idlaaq odhanayeen oo asalku markaa muxuu noqonayaa wa qaala qaalana maxaa ahaa waxa weeyaan faxaytu jaءa alficlu wاdamiiru liwaaxidin waman lahu masturu ka qaala aw adaqti lafta sheekhi ma uriidu ila bna salaaxi mubhama markaa waa inu salaax oo imika maanta halkan maaha tii hore ariftani waa lidlaaq marka maxaan odhanayna waqaala wuxuu yihi ibnu salaax biannahu in kaa aan sanadkiisu xidhiidhin munqadic lagu magacaabo ayaa alaqrab u dhow xagga luqada kaasbaa u dhow oo dee laftiga munqadic wixii go-ay buu keenaya wax kasta oo sanadka ku yimaado saqadina inqidaac buu noqon kaasbaa u dhow la isticmaalin isticmaal kaste maaha marka la eego ahluxadiiska isticmaalkooda inta badan walow fuqaha iyo rag muxadisiiniba ay tan dambe ay isticmaaleen oo bayqunyasan kusoo aragnay o kullu maa lam yatasil bixaalin ba tacriifkan uu ahaa haddana isticmaalka waxa u badan waa qowlka hore bal intaynaan mucdalka gelin halkan munqadici buu inoo sheegay dee kolley xukumkiisna waaba iska dhow yahay oo waa xadiisa daciifa un munqadico hadaladii mursalka inoogu yimina ma imanayaan imaka halkan markaa xadiidka bal laba tacriif uu inoo sheegay tacriifka hore waa kaa muxadisiintu ay u badan yihiin ee isticmaal ahaan waana tacriifka anwaacdu aynoogu kala soocmaysay mursalkuna wax gaara noqonayo munqadicuna wax gaara mucdalkuna wax gaara haddii tacriifyadan shaamilkaa la qaato oo mursalkana laydhaha saqdu raawin laydhaha kanna maa lam yatasil laydhaaho waxoo dhami dee wax keliya bay ku wada dhacayaan oo waa macaani wada shaamila oo wada shamlinaysa un inqidaac dhammaanteed haddaba xadiidka sanadkiisa intaan saxaabiga la gaadhin in saxaabiga haddii la gaadho mursalkii aynu soo maray weeyaan ee saxaabiga intaan la gaadhin sanadkiisa haddii ruux ka dhaco ruuxaasna ruux keliya yahay raawi keliya yahay haddii bal laba raawi ay dhacaanna haddii aanay isku xigin oo ay cidi u dhaxeeyaan caadi magacii waa lagu magacaabiye kaa munqadic baa la yidhaha de waana daciif oo isaga imika waxyaalo hadal badan bay nooma yeelanayo tacriifka labaadna waxa weeye xadiiskii aan sanadkiisu xidhiidhin markaas waxa waa macno caamuu noqono haddii mursalkiina aan khaas ka dhigno haddii dee taabicigii kor yeelay oo meesha saxaabigii aynaan ahayn munqadic waa la odhan haddii taabicigii maqan yahay munqadic waa la odhan cid ka sukaysa hadday maqan tahay munqadic baa la odhana wixii aan sanadkiisu xidhiidhinba munqadic baa la yidhaha dee waana siday barhkood ibnu cabdilbar iyo ragli ay ku iyo khadiibiyo ay ku tacriifiyeen waana ta uu leeyahay xagga luqada marka la eego laftiga munqadic macnaha luqa kan baa u dhow laakiin xagga isticmaalka iyo badnidiisa iyo weliba kala soocaan waxda la kala soocayo kaa hore ayaa ka badan intaas buu inoo sheego wuxuu ihi wasami magacow bilmunqadici munqadic ku magacow alladii kii saqada uu dhacay qabla saxaabiyi saxaabiga hortay bihi ay minhu waa sanadkiisa uu ka dhacay raawin raawi faqad keli waa qowlkaas waqiila waxaa la yidhi huwa munqadicu ma xadiiskii weeye lam yatasil aan xidhiidhin wakulu maa lam yatasil bixaali isnaadu munqadicu lawsaali waqaala halkan waqaala baa nidhi oo wuxuu yihi ibnu salaax liannahu kan aan sanadkiisu xidhiidhin wejka aanu u xidhiidhin siduu doonaba ha noqdee kaas oo munqadica lagu fasiraa alaqrabu ka luqada u dhow weeye la isticmaalin laakiin xagga isticmaalka ahluxadiiska maayo kaa hora dhow mucdalkiisa oo inoo sheegayna wuxu uhi walmucdalu saaqidu minhu snaani fasaacidan wa minhu qismu haani beydkan eeg shadrigiisa hore walmucdalu saaqidu minhu snaani waa bayquuniyadii intaasaan kusoo aragno waa dee mana aha waxa la yidhaha tawaarud lkhawaadir oo la yidhaha dee iyagoon sogeyn baa isna usan u nadmiyey kana san u nadmiyey ma aha alfiyada ciraaqi wuxuu yaqaanay oo ka horeysay bay hayde waxay bal markaa yidhaahaan xagga badiiciyiintu tadmiin baa yidhahaan ama idaaciya raf ay yidhaahaan bo ujeedadu shicir aanu lahayn iyo hadal aanu lahayn buu kiisii kusoo dhex daray haddii uu san oo kale loo yaqaanana uma baahno tambiih haddii aan la aqoon iyada markaa haddii si aanay sariiqo u noqon iyo tuugo waa in tambiih dhaca marka waxaan leenahay hadalka bayqooniya waa hadalkan ciraaqi buu ahaaye laakiin laftigaa fasaacidan baa ka maqnayd isaga waayo shadriga kale dee nooc kaleu ku sheegtay oo anwaacdii xadiiska kaa mida walmucdalu mucdalku ka mucdal lagu magacaabaya asaaqidu kuu dhacay weeye minhu min sanadihi sanadkiisa isnaani laba ay ka dhaceen iyo fasaacidan intan baa ula dheeriya eeg bayquunyadii fadahaba alcadadu xaala kawnihi saacidan iyo wax kasii badan oo saddex hadday ka dhacaan isku xiga muhimku waa inay isku xigaan ama afar dee wuxuu noqonayaa mucdalkii bal intaa wey intaynaa nooca labaad gaadhin tacriifku waa inoo dhayey munqadica hadduu daciif noqday midka keliya ka maqnaa dee kan labadu ay ka maqan tahay ama wax ka badani uu kasii daciifsan yahay waa kasii xaalo xun yahay xadiidka bal sanadkiisa laba raawi oo isku xiga hadday doonaan saxaabigii iyo taabicigii hawada noqdeen kuwa dhexa haba noqdeen meel un haba noqdeena laba saxaabi laba raawi oo isku xigay sanadkiisa ka dhaceen mucdal baa la yidhaha kolleyna luqada iyo bal waxa ku tacalluqsan aniguma taabanaya maanta xagga hoose idinkaa eegan doona dee iyadoo malaa waxyaalaaan soo aragnay kaa mucdal baa lagu magacaabaya waa kaa weeye waa hadal dhan wax kaloo dee aynu imika aan usii rogrogaano maba jirto walmucdalu asaaqidu minhu snaani iyo fasaacida wixii kasii badan oo saddexii hadday dhacaan e wa minhu waxaa kamid ah mucdalka qismun qeyb baa kaba mida haani labaad oo mucdalku nooc labaad buu leeyahay oo waa maxay noocaa labaad xadfu nebiyi nebiga goyntiisa oo la gooyo iyo saxaabiya saxaabigii macan xalayin iyagoo wada socda la wada rido wawaqfu matnihi matnigiisiina lagu joojiyo calaa man shaksi tabiica saxaabigii raacay maxay leedahay waa nooc labaad oo mawquufka mee mucdalka kaba mid ah oo xaakim iyo ay sheegeen oo maxay tahayba khaasatan ikhtilaafku kani kaaba imanayaaye kasoo qaad xadiis laba wej baa lagu warinayaa wej waa mutasil buu ku yahay oo waxba kama dhacsana kaasaa mid weja xadiiskii dee marfuuca ahaa ee musnadka ahaa eeg waa marfuuc baa dee musnad buu ahaaba sanadkiisi waa dhamaa rasuulka ilaahayna waa loo kor yeeray ayaa dariiq labaad lagu warinayaayo rasuulkii ilaahay lama hadal qaadayo lama sheegayo saxaabigiina iyadana meeshii baa laga saaraya waa laga tuurayaa weliba arrin kalena way jirtaayo haddii dee saxaabigii intaan la sheegin taabicigin la idhaaho qaala rasuululahi buu yidhi mursalkii aynu soo marnay buu noqonaya oo markaa mucdal ma noqonayo matigii xadiiskaasi lahay oo asalkiisu marfuuc yahay ayaa laga dhigaya kalaamkii taabiciga taabicigii baa lagu joojinaya marka xadiiskii sanad ahaan ruux baa maqan laakiin marka dee ruuxna waa maqan yahay waa saxaabigii ay meeshiina taasi kusoo biirtay halku marfuuc ka ahaa in maqduuc lagaba dhigo kalaam taabici lagaba dhigo meeshii waxaa wada maqan rasuulkii ilaah iyo saxaabigii baa wada maqan halkaasaa dee magacii icdaalku uu kaba imanaya mucdalkii oo bal masalan misaalku kolay horena malaa dee waa iyadna manaa horta maynaan soo dhigama sharxii bay quniyo si yar fiican masalado yar basneeyeen waxa weeyaan xadiis baa-a muslim saxiixiisa kuba sugan oo uu wariyey oo uu kaba wariyey bal masalan anas ibnu malik anasna waxaa ka warinayay shacbi ninkaa taabiciga oo ahaa rasuulka ilaahi baan agtiisa fadhinay maalin uu qosray oo wuxuu yihi miyaad garanaysaan waxaan ku qosrayo waxay idhaheen ilaah iyo rasuulkiisa ogo markaasuu yihi min mukhaadabati alcabdi rabba addoonku siduu rabbigii ula doodayo la hadalkiiso wuxuu odhanayaa yaa rabbi alam tujirnii min adulmi ilaahw dulmi miyaan iga badbaadin iga magangelinoo ilaah baa odhanaya waan kaa badbaadiyo markaasuu odhanaya fa inii laa ujiizu lyawma shaahidan ilaa nafsi macnaa cid wax igu markhaati furta ma ogoli markaa maanta cid markhaati igu noqota oo naftayda ahayba ma ogoli ilaah baa odhanaya kafaa binafsika shaahida wa bilkiraamin kaatimiina shuhuuda marka taa uu ku idha ayuunbaa afkiisii la xidhayaayo xubnihiisu baaba hadlayna waa kii ilaah markhaati kale maba ogoliye markaasaa markay mid kastaaba wixi uu sameeye ay sheegto ee haddana hadalkii loo fasaxo ayuu odhanayaa qaatalakum allahu maa kuntu ukhaasimu ilaa fii kuna ilaahay haydin fogeeye idinkumaaban idin doodayoon lahaa ha badbaadeen idinkuna waa idinkaa igu markhaati furay tan baana qosolka rasuulka keentay bal xadiiskaasi waa saxiixa muslima waa caadi xaakim baa wariyey xadiiskan oo isagu soo saaray waa dariiq labaad oo kii aan ahayn fudayl ibnu camri ibnu shacbi kaba warinayay markaa muxuu noqday xadiiskiibaa acmash baa warinayay acmashna shacbi buu kaba wariyey muxuu yihi uun acmash can ishacbiyi qaala yuqaalu lirajuli fi ywmi alqiyaamati intaas oo shacbi ayuunbaa hadalkiina waxaa lagu odhanayaa ninkii rasuulka ilaahi lama sheegin anas lama sheegin markaa noocana walow sanad ahaan ruux maqan yahay laakiin marka haddana matigii mawquuf maqduuc lagaba dhigay wuxuu kulansaday rasuulka ilaahay iyo nin taabic iyo saxaabigi oo la wada gooyo isaguna waa mucdal bal markaa qasmuu sheegayaa kaa weeye oo wuxuu uhi wa minhu waxaa kamida mucdalka qismun qismi thaanin labaad oo ah xadfu nabiyi nebigii oo la gooyay iyo saxaabiyi macan xaalayn iyagoo wada jira labadoodiiba wawaqfu matnihi tan baa markaa waa ikhtilaaf xadiiag wax ikhtilaaf ka imanaya weeye tan wawaqfu matnihi matnigiisii oo lagu joojiyo calaa man shaksi tabica raacay saxaabiga oo taabicigii kolli misaalkana waan cadaynay waxaana jira xaafid muxajar kitaabkiisa nukat oo kale isaguna nooc saddexaad oo mucdal culimada ay isticmaaleen ama acdalo ficilkii ay isticmaaleen oo uu sheego axaadiista sanadkoodu dhan yahay wax ka dhacay aanu jirin suuradan dambena aanay ahayn oo khaasatan laakiin ujeedadoodii ama macnahoodii marka axaadiistii kale iyo dee adiladii kale loo eego uu mushkil yahay ayay rag tacaduday amtilo tacadudayn oo laba yimaadaaye ayay kaba cabireen waa xadiis mucdala macnaa mustaqliq weeyo macnihiisu ma caddo weeyo wejgiisii ayaan muuqan wejka uu leeyahay ayaan muuqan oo kolkol lafdiga acdarahu ama mucdalna way isticmaalaan khaasatan mutaqadimiintii iyagoo ujeeda xadiis aan noocyadan ahaynbe laakiin marka adiladii kale loo eego ujeedadiisii iyo wejkii uu lahaa aanu muuqan oo ishkaal uu ku sugan yahay taasna waa la isticmaalaa waana masalo kollay amsiladeeda uu kusoo markaa amsiladee adigu uu ka dhigtay maaha mid iyo laba waxaan ahaynba oo xaafid muxajar kitaabkiisa nukad kaba dhigtoo looga laabmi karo bal taasna waa nooc saddexaad oo kolkol ruuxa kuba iman karta ama acdalahu fulama dee xadiiskani waa mucdal iyadoona tacriifyadan imaka aan hayna aan ahayn almuqadacu kollaysaa ka waan horaan u baxaya imtixaan baan leenahay macalimiin laga qaad